halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis saddexda bisha disembar sannadda idaacadda waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah axmed cali sheekh iyo xuseen barre aadan
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna waxaa ka mid ah ciidamada galmudug iyo puntland oo maanta mar kale dagaal toban qof ay ku dhinteen ku dhex maray magaalada gaalkacayo maalinun kadib markii ay xabad joojin kala saxeexdeen haddaba maxaa keenay dagaalka cusub iyada oo shalay uun la gaadhay heshiis wasiirka arrimaha gudaha cabdiraxmaan odowaa ayaa arrintaasi aannu ka warraysannay
heshiisku runtii ma burburinoo dadkii heshiiska galay iyo mas-uuliyiintu diyaar bay ahaayeen intaa waa wada hadlayeen laakiin de waad ka garan kartaa intii aan ciidamada la kala qaadin intii aan qorshaynaynin kala qaadistooda iyo qolo walba meeshii la geen lahaa unbaa xoogaa dhaqaaqaha u bilaabatay
waxaan sidoo kale idiin haynaa madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele oo ku dhawaaqay in mar afraad uu isku soo taagi doono xilka doorashada madaxtinimada jabuuti ee sannadka dambe kadib markii sida uu sheegay ay sidaasi ka codsadeen dadweynaha marka aan jalleecday xaaladda dalkeenna iyo ta gobolka aan ku jirno waxa aan go'aansaday in aan talada alla saaro rabitaanka dadweynahana inaan mar kale aan yeelo hoggaanka dalka sidii aan u qabanna
waxaa kaloon idiin haynaa dooddii gaabnayd wargaysadii waxa ay soomaali ka qoreen iyo qodobo kale balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka
magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxaa maanta mar kale dib uga qarxay dagaal u dhexeeya ciidamada maamulada galmudug iyo puntland maalin kadib markii labada dhinac ay siixdeen heshiis ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyey in toban qof ay ku geeriyoodeen dagaalka in ka badan soddon qof oo kalena ay ku dhaawacmeen maamulada galmudug iyo puntland oo v o eda la hadlay ayaa labaduba midba midka kale waxa uu ku eedeeyey in dagaalka uu bilaabay islamarkaana ay jebiyeen heshiiskii shalay la gaaray wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdiraxmaan odowaa ayaa v o eda u sheegay in dagaalka iminka uu istaagay labada dhinacna ay mar kale ballan qaadeen in colaadda la joojin doono markii ugu dambeysana makribadan aan kula hadlayo waxaa lagu guulaystay goobtii maanta dhibaatada ugu badan ay ka dhacday in prime ministerka wafti uu hogaaminayo oo isugu yimaadeen madaxweyne gaas iyo madaxweyne guuleed waan gartay iyo madaxweyne axmed madoobe iyo wasiirka cadaaladda oo dhankaas kala jiray iyo madaxhageenadii jubbaland iyo galmudug iyo wufuud tiro badan oo runtii samajeclaha ah meeshaas waa la isku soo dhaarsaday meeshan mudugna dhaarta iyo waxaa kaloo iyadana muhima xilehe waana la isku xilfuray oo waxaa la yidhi ninkii ka laabtay wixii hadda ka dambeeya in uu asaga eedda iyo mas-uuliyadda iyo khayr daradeedaba qaado madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isna war-saxaafadeed ka soo saaray dagaalka maanta ka qarxay magaalada gaalkacyo ayaa sheegay inay nasiib darro tahay in aan la xushmeen ballanqaadyadii labada dhinac ay shalay sameeyeen madaxweynuhu waxa uu sheegay in uu dhammaaday wakhtigii isla xisaabtan la-aanta dhiigga shacabka ee daadanayana cawaaqibkeeda la dhadhamin doono madaxweynaha waxa uu ugu baaqay hogaamiyaasha galmudug iyo puntland cabdikariin guuleed iyo cabdiweli maxamed cali gaas inay u hoggaansamaan si buuxdana u fuliyaan heshiiskii shalay lagu kala siixday magaalada gaalkacyo
mas-uuliyiinta magaalada san bernardino ee gobolka california ee uu shalay weerarku ka dhacay ayaa si rasmiya u shaaciyey ciddii weerarkaasi fulisay booliska ayaa sheegay in weerarkan ay fuliyeen sayid faaruuq oo haysta dhalashada maraykanka islamarkaana siddeed iyo labaatan jir ah iyo xaaskiisa oo lagu magacaabo tashfiin malik warbaahinta qaar ayaa sheegaysa in lamaanahan ay dhowaan dhaleen ilmo yar lamaanahan weerarka fuliyey ayaa boolisku ay dabagaleen baabuurkii ay ku baxsadeen waxaana ay israsaaseen dhex martay iyaga iyo booliska iyagoo halkaasi ku geeriyooday waxaana howlgalkaasi ku dhaawacmay hal qof oo askari ah qof saddexaad ayaa isla meeshaasi weerarku ka qa- ka dhacay lagu qabtay laakiin boolisku ma sheegin waxa uu halkaasi ka qabanayay booliska ayaa sidoo kale sheegay in ilaa iminka aanay caddayn sababta ay weerarkan u fuliyeen labada qof ee la dilay iyo ujeeddadii ka dambeysay
diyaaradaha dagaalka ee britain ayaa bilaabay inay weeraro cirka ka fuliyaan dalka syriya wax yar un kadib markii sharci-dejiyayaasha dalkaasi ee ku sugan magaalada london ay ansixiyeen qorshe ballaaran oo looga adkaanayo kooxda daacish diyaaradaha loo yaqaano royal air force tornado ayaa ka kacay saldhigga ciidamada britishku ku leeyihiin qubrus waxaana ay gantaalo ku dhufteen bartilmaameedyo ku yaala syriya ayaga oo kadibna ku soo laabtay saldhiggooda sida ay khamiista maanta ah sheegtay was- wasaaradda gaashaandhigga ee britain wasaaradda saraakiil ka tirsan ayaa sidoo kale waxa ay goor dambe sheegeen in bambooyinkii la tuuray ay beegsadeen goobta saliidda lagu keediyo ee cumar oo daacish ay maamusho hase yeeshee ma aysan shaacin khasaarihii ka dhashay weerarkaasi diyaaradaha dagaalka ee xulafada maraykanku uu hogaaminayo ayaa afar iyo toban weerar oo dhinaca cirka ah ka fuliyey baartilmaameedyo kooxda daacish ay ku leedahay syriya ayaga oo sidoo kalena siddeed iyo toban weerar maanta uun ka fuliyey goobaha saliidda ee daacish ay ka maamusho dalka ciraaq
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a sidaad wararkaba ku maqlayseen ciidamada maamulada puntland iyo galmudug ayaa maanta mar kale uu ka dhex qarxay dagaal culus oo ku dhex maray magaalada gaalkacyo maalin uun kadib markii heshiis xabad joojina ay shalay kala seexdeen oo ay ku seexdeen weliba magaalada gaalkacyo dagaalkan maanta dhacay oo dhaliyey dhimasho iyo dhaawac ayaa dhinacyadu ay isku eedeynayaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa nasiib darro ku sheegay inaan la xushmaynin ballanqaadkii labada dhinac wuxuuna sheegay in uu dhammaaday wakhtigii isla xisaabtan la'aanta dhiigga shacabka ee daadanaya cawaaqibkeedana la dhadhamin doono haddaba jamaal axmed cismaan ayaa warbixintan nooga diyaariyey dagaalka gaalkacyo ka soo cusboonaaday ugu yaraan inta la xaqiijiyey toban ruux ayaa ku dhimatay tiro kale oo badanna way ku dhaawacmeen kadib markii uu dagaal mar kale ku dhex maray maanta ciidamada maamulada puntland iyo galmudug gudaha magaalada gaalkacyo dagaalka ayaa yimid xilli maanta la filayay in guddiga farsamada ee kala qaadidda ciidamada is-horfadhiya ay booqdaan goobaha ay ciidamadu joogaan si loogu guulaysto kala qaadidda ciidamada labada dhinac ayaa dhan kasta waxa uu ku eedeynaya dhinaca kale in dagaalka uu soo qaaday islamar ahaantaasina uu xabad joojintii jabiyey gudoomiyaha gobolka mudug ee maamulka galmudug cabdirashiid xaashi cartan ayaa v o a u sheegay in dagaalka lagu soo qaday saaka sida uu yidhi xilli ciidamada maamulka galmudug amar lagu siiyey inaysan samaynin wax dhaqdhaqaaqa oo ay xabad joojintu ilaaliyaan markii abaarihii suuxii aan isugu tagnay guddigii oo laisku wareystay qaabka ugu horeeya oo dowladda ay hogaaminayso in ciidamadii saraakiishii loo yeero xabadii markasa ay joojiyaan ciidamadii meesha ay ka saaraan kadibna eh, la sameeyo kormeer goobihii cidda ku hartay cidda kale ayaan qorshaha saakay qorshe hooleedka ugu horeeya oo la qabtintaasu ahaa markii annagu aan kasoo noqonayna waxaan nimid eh, magaaladii hoteelkii aan deganaa iyo deegaankii oo weerar lagu soo qaaday gaar ahaan hoteelkii aan anugu deganaa iyo madax kale oo ilaa heer dowladeed ah marka haddee wax ka dhacay khasaare aad iyo aad u fara badan eh, tirtir iyo dhaawac isugu jira hadda xaaladda aan kula hadlayo hoteelka waxaad maqlaysa hoteelkaan ku jirna madaasiic baan lagu garaacaya kaloo intaas uu sheegayaa saakay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug wuxuu amar buuxa ku siiyey ciidamada inaysan wax tallaaba ay qaadi karin sidaas aawadeed baa kalisay in ciidamada ay soo galaan oo lagu xasuuqo magaalada dhexdeeda Eh, waayo mar walba waxaan u taagnayn baaqii nabadeed iyo heshiiskii lasoo inaanan xeerkaas la jebin ayaa loo taagnaa ma garata wasiirka warfaafinta puntland maxamuud xasan soocadde ayaa dhinaciisa isaguna sheegay in puntland ay nabad diyaar u ahayd hase yeeshee lagu soo xaqdarooday gacanna nabaddaanu ku wadnaa cid kasta oo waan waan wadda ma diidayno waanuna ogol nahay laakiin tani mid aanu ku u dulqaadan karno maaha waa maqlaysaan xabadaha dhacaya ee isdhaaf bay u socotaa gardarradii maanta dhacday ayay ciidamada dowladda puntland runtii jawaab fiican ka bixin doonaan insha allahu tacaala waana difaacaynaa waddanka yaga dhinaca kalena nabadgelyadii aanu ogolaanay annaga oo aan furin halkeedii ayaanu ka taagannahay cid kasta oo na dhexdhexaadinaysa waxaan leenahay war waa u jeedaan gardarrada waanu samayn karnaa inaanu annaguna dhinaca yaga ee gardarro ka bilowno waxaa qaali nagu ah dhiigga shacabka soomaaliyeed baa qaali nagu ah waxaa qaali nagu ah in dadka reer puntland iyo kuwa dhinaca kale ka soo jeedaa ay ay nabad ku wada noolaadaan haddiise taa la waayo jawaabta puntland waxay noqonaysaa midaan cidna mahadin doonin runtii nabadda waanu rabnaa annaga ayaa u ooman nin kasta diidanoo waxaanu leenahay miiska wada hadalka iyo nabadda waan kugu khasbi doonnaa insha allahu tacaala si kastaba ha ahaatee madaxweynayaasha puntland iyo galmudug cabdiweli gaas iyo cabdikariin guuleed ayaa gaalkacyo ka sheegay shalay kadib heshiiskii dhinacyadu ay kala sixideen inay ka go'an tahay kamiro dhalinta heshiiskaasi maanta waxaan halkaan isugu nimid inaan taageero nabadda ay horey puntland u horseedi jirtay maantana ay wadaan madaxda soomaaliyeed iyo beesha caalamka oo ka kooban afarta qodob oo laydiin akriyey puntland waxay tilmaamaysaa in nabadda ay cid walba damiiro jirto nabaddu ma aha nabad cabdiweli nabaddu ma aha nabad cabdikariim laakiin nabad cid walbaaba ay dan ugu jirto wey waxaan galmudug ahaan anigoo wakiil oga ah shacabka galmudug ku ballan qaadayaa hortiinna in annaga dhankeenna xabad joojintaa la saxiixay qodobada afarta ee la saxiixay si boqolkiiba boqol ay dhankanaga uga fuli doonaan insha allahu tacaala waxaan aaminsannahay puntland iyo galmudug inay yihiin dad walaalo ah waxaan aaminsannahay inay yihiin dad beris ah waxaan aaminsannahay inay yihiin dad aan kala maarmin waxaan garwaaqsannahay cid cidda kaleeto xoog ku muquunin ka sigisi jirin dagaalka ayaa maanta iskiisa u qabowday gelinkii dambe ee maanta waxaana weli magaalada ku sugan madaxdii dowladda soomaaliya ee ra-iisul wasaare sharma arke hogaaminayey kuwaas oo labada dhinac kulmo gaar ah la leh madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo war-saxaafadeed ka soo saaray dagaalka ayaa waxa uu ku sheegay in dagaalkaasi uu yahay nasiib darro ayna tahay in la xushmeeyo ballanqaadka labada dhinac wuxuuna sheegay inuu dhammaaday wakhtigii isla xisaabtan la'aanta dhiigga shacabka ee daadanayana cawaaqibkeeda la dhadhamin doono madaxweynaha ayaa ugu baaqay hogaamiyaasha galmudug iyo puntland in ay u hoggaansamaan nabadda si buuxdana ay u fuliyaan heshiiskii shalay lagu saxiixay magaalada gaalkacyo
jamaal axmed cismaan ayuu ahaa oo warbixintaasi ku saabsan dagaalkii maanta ka qarxay gaalkacyo inoo diyaariyey dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdiraxmaan odowaa oo ka mid ah ergada ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee labada dhinac heshiiska ka dhexwooday ayaa v o eda u sheegay in ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo madaxda kale ay maanta tageen furimaha dagaalka uu ka dhacay kuna guulaysteen in dagaalka la joojiyo wasiirku waxa uu sheegay in labada dhinac ay mar kale ballan qaadeen in dagaal dambe uusan ka dhici doonin magaalada gaalkacyo ismaaciil xuseen farjar ayaa qadka telefoonka ee gaalkacyo waxa uu kula xidhiiray wasiirka arrimaha gudaha cabdiraxmaan odowaa waxaana ugu horreyn uu weydiiyey sida xaladdu iminka ay tahay bismillahi raxmaan raxiim shalay heshiiskii gaalkacyo ee lagu saxiixay ee ka koobnaa afarta qodob oo prime ministerka iyo labada madaxweyne puntland iyo galmudug iyo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland iyo koonfur galbeed madaxweyne shariif xasan iyo sheekh axmed madoobe ay goobjoogayaalka ahaayeen oo dadka soomaaliyeed ay aada runtii usoo dhaweeyeen saakay halkiisii labaad ee shaqada iyadoo loo ballansan yahay si ayaan darro ah xabada u bilowdeen ilaahay mahadiis dadaal aada u badan oo la bixiyey xabadihii wakti waa socdeen laakiin waa la istaajiyey prime ministerka iyo madaxweynayaashiiba runtii maanta dhan dadaal aada u badan baa la waday markii ugu dambeysana makribadan aan kula hadlayo waxaa lagu guulaystay goobtii maanta dhibaatada ugu badan ay ka dhacday in prime ministerka wafti uu hogaaminayo oo isugu yimaadeen madaxweyne gaas iyo madaxweyne guuleed waan gartay iyo madaxweyne axmed madoobe iyo wasiirka cadaaladda oo dhankaas kala jiray iyo madaxweyeenadii jubbaland iyo galmudug iyo wufuud tiro badan oo runtii sama jeclaha ah meeshaas waa la isku soo dhaarsaday meeshan mudugna dhaarta iyo waxaa kaloo iyadana mudugna xelehe waana la isku xil furay oo waxaa la yidhi ninkii ka laabtabay hadda ka dambeeya in uu asaga eeda iyo mas-uuliyadda iyo khayr daradeedaba qaado waan gartay runtii marka wax yara waa yara simbiririxdeen laakiin dadaal aada u badan baa la galay maantay insha allahuna berri haddii ilaa yidhaahdo caawa ilaa caawa ciidamadii aan kala gurno iyo subaxii berrina ay gaalkacyo nabad noqoto insha allah waan gartay marka maxaa keenay heshiiskii shalay curdinka ahaa ee shalay la gaadhayba inuu sidaa yar shaqaaqada u bilaabmi karto ahayd wixii lagu joojinayay
heshiisku runtii ma burburin oo dadkii heshiiska galay iyo mas-uuliyiintu diyaar bay ahaayeen intaa waa wada hadlayeen laakiin de waad ka garan kartaa intaan ciidamada la kala qaadin ciidamadu maadaama ay meel isugu jireen intii aan qorsheyneynin kala qaadistooda iyo qolo walba meesha la geyn lahaa unbaa xoogaa shaqaaqaha u bilaabatay qolo walbana qolada kale ay ku eedeysay laakiin waxaa muhimkaa waxay tahay eedeynta ma ahan meesha waa mas-uuliyadda meeshaan dadkii soomaaliyeed ee magaaladan gaalkacyo magaala aada u weyn oo runtii rub ganacsi ah oo khayr aada u badan leh dadkeedii inay quraacyada hoostiisa wax la aqbali kara maaha marka runtii mas-uuliyiintu aad bay u dadaaleen arrintaa dee ciidamada aan ku sheegay oo kala qaadideedu bilowgeedu ay shaqadu ka yaro daahdaba ay ka dhacday haddii ilaa yidhaahdo caawa iyodna waa kala furaynaa meeshii dibtu maanta ka dhacdana dee madaxweyneyaashu iyagaa tegay mar kale ay ballan qaadeen waan gartay wasiir heshiisku ma burburin laakiin hadde farsamadii aa naga yaraa loo cadday laakiin waa hadda waa toosin marka wixii dhacay yaa mas-uuliyaddeeda qaadaya sida hadalkaagaad sheegtay mas-uuliyadda meesha taallaa tidhi yaa mas-uuliyadda yeelanaya mas-uuliyadda intii isxabadaysaa qaadaysa dabca haddaan dhinac kale kaa weydiyo doodda ugu badan meesha waa ognaho arrinteedu waa xasaasi dagaal baa dhacay n gurmud badan oo dee miisaankaa la eg ayaad ku joogtaan oo dowladdii federaalka iyo dowlad goboleedadii iyo dad kaleba ka kooban waxaase la sheegayaa marka horeba heshiiskani inuu dusha ahaayo gundhiga ama meesha khilaafku ahaa aan la abbaarin taasina ay horseeday in mar kale shaqaaqadu dhacdo dadka doodaas qaba maxaad ku qancinaysaa maya maya heshiiska haddaad akriseen heshiisku dabcan reer nabada looma tali waaye heshiiska qaybtiisa koowaad waa in nabad laga dhigaa dhulka Waan qaybtiisa labaadna waxaa jira in la xaliyaa ku xigta marka dee dhulkii oo nabad ahayn iyadoo qoryo afka isu saaran yihiin maxaa arrinta dhaliyey iyo xaggee aheyd iyo baaritaankaa tirada badan leh ma jirin in xabadda la joojiyo ciidanka la kala qaado qodobka koowaad aan weli maraynaa qof walba oo soomaaliyeedna in nabadu dhacdo waa uu danaynaya waana rabaa qoladiina idaacaduhuna inaad khayr ka sheegtaan oo dadka nabadda u sheegtaana la rabaa dadka heshiis ma rabin inaad tirahdaan qofkan heshiis rabin wuxuu keelaya sheegtaana la rabaa heshiiska waa rabeen ayagaa ku yimid rabitaankooda annaguna dowladdii soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyadii walaalaha ahaay oo jubbaland iyo koonfur galbeed iyo dad kaleo soomaaliyeed oo culamo iyo oqaal iyo wax walba leh yaa soo gurmaday prime ministerkii dalka u fadhiya magaalada gaalkacyo wax ku dhow sideed maalmood garoowe iyo cadaadana u tegey nabadda cid walba waa daranaysaa waana mahadsantihin aad waan gartay maxaad xal aada u sheegi lahayd dadka ku dhegeysanaya waxaa ugu muhiimsan waa in niyadda laisu wanaajiyo dadka soomaaliyeed magaaladan colaad waa taqaanay nabaday qaadatay nabadda inaan dadejisano oon ciyoon qaadano intaan wiilal badan iyo gabdho badan oo naga dhiman oo waayeel badan aanaan barakicinin unbaa fiicanaan isleeyahay
aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdiraxmaan odowaa oo waraysi siinaya laanta af soomaaliga ee v o eda ayuu kaasi ahaa haatana dhegeystayaal waxaa khadka telefoonka ee magaalada kaalkacyo si toosa ugu jira wariyaha v o eda cabdilwaaxid macalin isaaq cabdiwaaxid may maqshaa
si fiican aad baan ku maqlaa waa tahay cabdiwaaxido bal waxaad nooga warantaa xaaladdu iminka waa sidee
xuseen xaaladdu waa ay degan tahay magaalada gaalkacyo goobihii lagu dagaalamay jawigoodu aad buu u degan yahay ma jirto wax rasaasa oo iminka dhacaysa waxaa jira in kulan degdega goobihii dagaalka uu ka dhacay weliba gaar ahaan dhinaca galbeed ee magaalada gaalkacyo ee xaafada garsoor uu ku dhex maray madaxweyneyaasha maamulada galmudug iyo puntland labada taliyo ee ciidan ee labada maamul iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka iyo xubnihii golaha wasiirada ee dowladda federaalka ka joogay kulankaasi waxaa saraakiil goobjoog ka ahaa ay ii sheegeen in ra-iisul wasaaruhu uu dhinacyada u sheegay in si degdega loo kala raro ciidamada halka ay isku hor fadhiyaan islamarkaana jawi nabadeed lagu soo dabaalo magaalada gaalkacyo si dadku ay u dareemaan ra-iisul wasaaraha amarkaas uu soo jeediyey iyo taladaba dhinacyada maamulada galmudug iyo puntland madaxda sarsare waa ay qaateen waxaana fariin degdega ay labada dhinacda u kala direen saraakiisha ciidamada inkastoo warbaahintu aysan la hadlin haddana waxa ay fareen in ciidamada goobaha laga raro si magaaladu ay xaaladeedii si caadiya uga soo laabato oo wadahadalkii iyo heshiiskii shalay magaalada gaalkacyo lagu gaaray loo amba qaado xaalada kale ee guud ee magaalada waa ay degan tahay dawiga guud marka la fiiriyo magaaladu waxa ay dareemeysaa in maantay dagaal culus uu ku dhex maray dhinacyada maamulada gobolka ka arrimiya
khasaaraha dagaalka maanta ka dhashay intee buu leegyahay
tiro in ka badan toban ayaa la iigu soo warramay saraakiisha caafimaadka soddon kalena inay dhaawacmeen xaaladdu waxay ii sheegayaan in dhaawacyada qaarkood ay aada u dhiitaan inkastoo la tilmaamay in dad shacaba ay ku jiraan dadka wa ku waxyeeloobay haddii ay noqon lahaayeen dhimashada iyo dhaawacaba oo rasaas hadow ah iyo madaafyo dhinacyadu ay isweedaarsadeen ay ugu tagtay guryihii ay ku sugnaayeen ama goobahoodiiba
waa tay waxaad iga warantaa ma jirtaa ma jiraan dad ka barakacay magaalada maanta
magaalada in badan oo horey uga barakacday ayaa naawilaysay inay dib ugu soo laabtaan kadib heshiiskii shalay dhacay rajada ay qabeen oo ahayd inay dib usoo laabtaan ayaa maantay mar kale dagaalkii markii uu dhacay waxa ay bilaabeen in ay dib ugu rogaal celiyaan goobihii ay kasoo barakaceen tiro yar oo horey ugu harsanayd gaalkacyona maantay marka aada dhexmarsid waxa aad dareemaysaa inay haawanayso cidlo fara badan ay tahay guryahoa ay faalan fulada ama xirnaan ay tahay midda ugu badan ay indhaha qabanayaan in xaaladda ay si caadi ah usoo laaban fiicnaa
waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdiwaaxid macalin isaaq wariyaha v o e da ee magaalada kaalkacyo oo si toosa khadka telefoonka nagu warramay halkaad kala socoteenna waa v o a
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa maanta ku dhawaaqay in uu mar afraad isu soo taagi doono doorashada madaxtinimada ee sanadka dambe ka dhici doonta dalka jabuuti faahfaahin ku saabsan arrintan waxaa inoo haya waryahayaga xuseen barre aadan
madaxweyne ismaaciil cumar geele ayaa shaaca ka qaaday mowqifkiisa ku aadan inuu ka qaybgelayo doorashada sanadka dambe muuqaal uu madaxweynuhu soo duubay oo loogu talagalay warbaahinta ayaa madaxweynaha jabuuti waxa uu ku sheegay in uu ka jawaabayo baaq uga yimid dadweynaha dalkiisa bishii noofembar kowdeedii iyo toddobaadkii ku xigayba waxaa ah dalkeenna ka dhacay wax ay curad ah oo arrin aanan weli dhulkeenna ka dhicin oo ahayd dadweyne isku soo baxay cid dirtay aanay jirin xisbi u yaadhay aanuu jirin ayagu isxaqaamay ayagu jeclaystay inay raabitaankooga sheegaan arrintaasi tacajab weyn ayay gelisay adduunka iyo dalkeennaba waxayna xambaarsanayd fariin aniga iigu wajahan aniga la iigu weydiinayo su-aal ama la ii sheegayo rabitaan arrinkaas iyaan jeclahay maanta inaan ka hadlo madaxweynaha jabuuti ayaa si toosa u sheegay inuu mar kale isku soo taagayo doorashada madaxtinimada isagoo xusay in ujeeddadiisu ay tahay ka jawaabista baaqa dadweynaha balse aanu ahayn sida uu sheegay qof xukun jecel oo isku soo taagaya arrintaasi darteed marka aan xaaladda waddankeenna u koorgalay marka aan qiyaasay rabitaankiinu halka u joogo marka aan jalleecday xaaladda dalkeenna iyo ta gobolka aan ku jirno waxa aan go-aansaday in aan talada alla saaro ilaahay aan isku xidhno rabitaanka dadweynahana inaan mar kale aan yeelo hoggaanka dalka sidii aan u qaban lahaa oo aan hawsha u sii wadi lahaa nin imika aada baranaysaan ma ihi nin sultad ama madaxnimo jacayl ay hayso inaanan ahaynna waad garanaysaan waxa aan jeclahay oo qurahatay in aan sidii aan horeyba ugu sheegay inaan naftayda aan u hibeeyey dalkayga in aan wax kastiba ha igu seegaane inaan haddana aan idhaahdo waan idiin howlgalayaa waan idiin adeegayaa dalkeennaan u adeegayaa mustaqbalkiisaan u adeegayaa sidii aan intaa sannadood eed hawsha ii igmateen aan mari aan aan aan ugu soo shaqeeyey waxa aan isleeyahay dalka waxaad gaadhsiisay meel waxaan isleeyahay daacad iyo ikhlaas ayaan dalka ugu shaqaysay baan isleeyahay waa markii afraad ee uu madaxweyne ismaaciil cumar geele isku soo sharaxo tartanka doorashada madaxtinimada ee jabuuti iyada oo dadweynuhu baryahanba ka warsugayeen mowqifka madaxweynaha iyo jawaabta uu ka bixin doono arrintaasi iyadoo ay soo dhowaatay muddadii loo qabtay doorashada oo lagu wado bisha afraad ee sannadka cusub ee labada kun iyo lix iyo tobanka mahadsanid xuseen barre aadan ayuu ahaa oo nala socodsiinaya warbixintii ku saabsaneed madaxweyne ismaaciil cumar geele oo markii afraad is-sharxay
halkaa dhegeystayaa nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a madaxda maraykanka ayaa ku howlan sidii ay u ogaan lahaayeen waxa sababay wiil iyo gabadh in ay weerar ku qaadaan xanuun bixisa adeega bulshada halkaasna ay ku dilaan afar iyo toban qof toddobiyo toban kalena ay ku dhaawacaan warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya waryahayaga cumar xasan
mas-uuliyiinta maraykanku weli ma go'aaminin wixii ay ku tilmaami lahaayeen macnaha weerarka lagu qaaday xarunta adeega bulshada ee ku taalla san bernardino ee gobolkaasi californiya halkaas oo ay dablay hubaysan ku laayeen afar iyo toban qof toddobiyo toban kalena ay ku dhaawaceen booliska ayaa xaqiijiyey wiil iyo gabadh ka mid ah dadka weerarka soo qaaday in la toogtay kadib markii ay iyagu dagaalameen booliska oo ay rasaasi halkaasi ku dhex martay iyagu oo doonayay inay ku baxsadaan gaadhi ay wateen waxaana magacda labadaas qof uu boolisku ku tilmaamay in ay kala yihiin sayid faaruq iyo tashfiin maalik booliska ayaa sheegay sayid faaruq oo isagu ka shaqayn jiray xarun caafimaad oo ka jirta deegaankaas inuu shalay aroortii ka qayb galay xaflad ku wajahan ciidda diinta masiixiga ah balse uu ka baxay goobtaasi isaga oo loo maleeyay inuu xanaaqsanaa marka uu meeshaasi ka baxayey kadibna uu weerarka ugu horreeyey goobtaasi ka dhacay haddaba hoggaanka booliska waaxda san bernardino george borgan oo ka hadlayay arrintaas ayaa yidhi sida tan
munaasabadda ayuu joogay waxa uu ka baxay gelin hore waxaa ka muuqatay xaalad lagu tilmaami karo in uu xanaaqay ama wax la mid ah xogtaas ayaan daba soconnay oo aan isku daynay in uu dib u noqdo meel u dhow gurigan ku yaalla redland taasina waxay horseedday in rasaastu ay bilaabanto waxaana hadda caddaynaynaa in uu yahay mid ka mid ah dadka dhintay booliska ayaa waxaa ku tilmaamay weerarkaas inuu yahay weerar argagixiso gudaha ah waxaana f b i-du weli wadaa baadigoob ay ku doonayso inay ku ogaato weerarkaasi inuu wax xidhiidha la leeyahay xidhiidh argagixiso oo caalami ah midka uu doonaba ha ahaadee david bowdich oo isagu ah kaaliye agaasin f b i da magaalada los angeles oo ka hadlay dhacdadaas ayaa yidhi I know one of the big questions that will come up repeatedly is is this terrorism? And I am still not willing to say that we know that for sure. We are definitely making waxaan ogahay su-aasha ugu weyn ee soo noqnoqonaysa inay tahay weerarkan argagixisa balse anigu weli ma ogoli in aan idhaahdo haa waayo waa in aan hubinno marka hore arrinta waxaan ogaanay in ay falkaas u dhowdahay dhacdadu oo ay suuragal tahay baadhitaan ayaan wax ku salayn doonaa balse xaqiiqdii hadda waa argagixiso ma odhan karo saaka aroortii hore munaasabad lagu qabtay magaalada los angeles ayaa waxaa tacsi u diray dadkii wax ku yeeloobay weerarkaasi farxaan khaan oo ah ninkii weerarka soo qaaday walaalkii waxaanu farxaan yidhi ma garanayo mana ogi sababta uu waxaas u sameeyey muxuu waxa noocaas oo kale ah u sameeyey haba yaraatee ma garanayo aniga qudhaydu waan yaabanahay booliska ayaa dhigay waxa loo yaqaano rooboodka guri ku yaalla xaafadda redland si looga baadho faaruq inuu waxyaabaha qarxaalkaasi ku qarsaday iyo in kale balse weli ma jirto warbixin sheegaysa in laga helay gurigaas aaladaha qarxa dhinaca kalena madaxweynaha maraykanka barack obama oo uu warramayay telefishinka c b s ayaa sheegay in la qaaday tallaabooyin hor leh oo lagu sugayo amniga shacabka dalkan maraykanka aad ayuu mahadsan yahay cumar xasan oo warbixintaasi inala socodsiinayay halkaad dhegaystaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybihii kale ee idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a soomaaliya oo markii ugu horreysay muddo siddeed iyo toban sana loo ogolaaday inay dib uga mid noqoto xubinnimada ururka badaha adduunka ee qaramada midoobay sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabnayd iyo weliba barnaamijkii wargeysyada caalamka marka horese dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida oo kooban
magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxaa maanta mar kale dib uga qarxay dagaal u dhexeeya ciidamada maamulada galmudug iyo puntland maalin kadib markii labada dhinac ay heshiis gaareen ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyey in toban qof ay ku geeriyoodeen dagaalka in ka badan soddon qof oo kalena ay ku dhaawacmeen labada maamul oo la hadla v o a ayaa labaduba waxa ay isku eedeeyeen in midba midka kale dagaalka uu ka dambeeyey islamarkaana heshiiska uu burburiyey si kastaba wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya oo goodhow la hadla v o e da ayaa sheegay in dagaalka iminka uu istaagay labada dhinacna ay mar kale ballan qaadeen in colaadda la joojin doono
hindiya xaaji maxamed oo wariye ka ahayd idaacadda iyo telefishinka dowladda soomaaliya ayaa maanta ku dhimatay qarax la rumaysan yahay in gaarigeeda loogu xidhay kaasoo ka dhacay agagaarka isgoyska kilomitir afar ee magaalada muqdisho sayga hindiya oo isna lagu magacaabi jiray liibaan cali nuur oo isaga lafahaantiisu ahaa wariye ka tirsan idaacadda dowladda ayaa lagu dilay isagana weerar bishii sebtembar ee sanadkii labadii kun iyo labaiyo tobankii lagu qaaday makhaayad muqdisho ku taalla oo ay tiro wariyaal ah markaasi fadhiyeen wasaaradda cadaaladda ee switzerland ayaa shaaca ka qaaday in madaxweyne ku-xigeenada xiriirka kubadda cagta adduunka ee fifa alfredo hawid iyo juan angel nabot ay yihiin labada sarkaal ee lagu xiray howlgal khamiistii la fuliyey oo ka dhan ah saraakiisha fifa waxaa lagu xiray labadaasi ninba codsi ka yimid dowladda maraykanka oo tuhmaysa inay qaateen malaayiin dollar oo laaluush ah hawid oo u dhashay dalka honduras ayaa madaxweyne ka ah xiriirka kubadda cagta waqooyiga iyo bartamaha amerika iyo dalalka karibiyanka ee consacaf halka nabot oo u dhashay dalka baragwa uu isna ahaa madaxweynaha xiriirka kubadda cagta koonfurta amerika ee conmebol
maxkamadda rafcaanka ee dalka koonfur africa ayaa xukun kii hore ka adag kusoo rogtay orodyahanka u dhashay koonfur africa oscar pistorius oo loo haystay dilka haweeney ay saaxiib ahaayeen hore ayay maxkamaddu orodyahanka ugu xukuntay in uu si aan ulaka ahayn u dilay haweeneydaasi laakiin maxkamadda rafcaanka ayaa imika sheegtay in lagu helay ninkaasi inuu si bareer ah u dilay haweeneydaasi xaakinka maxkamadda ayaa sheegay in pistorius markii uu qoriga qaatay ee uu wax tooganayay uu ogaa in falkiisu uu dil keeni karo waxaana uu xaakinku sheegay inaanay waxba ka kala duwanayn haddii uu beegsanayay gabadhaasi ama sida uu ku doodayo uu eedaysanuhu beegsanayay qof uu ku tilmaamay inuu ahaa amaba uu u malaynayay tuu guriga usoo dhacay aabbaha dhalay gabadhii la dilay ayaa isagu sheegay in xukunkan uu aad ugu niyadsan yahay
waatay dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee idaacadda v o e da oo idinkala soo hadlaysa magaalada washington dalka soomaaliya ayaa markii ugu horreysay muddo siddeed iyo toban sano ah kadib loo ogolaaday in uu dib uga mid noqdo xubinimada ururka badaha adduunka ee qaramada midoobey ee marka lasoo gaabay loo yaqaano i m o oo xarintiisu ay tahay magaalada london ururkan ayaa soomaaliya ku leh lacago badan oo deemo ah wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee soomaaliya nuur faarax xirsi ayaa hadalkan v o e da u sheegay wuxuuna sidoo kale waraysi uu siiyey v o e da uu kaga hadlay in dowladda soomaaliya ay dekedda muqdisho bil walba ka hesho dakhli gaaraya hal milyan iyo siddeed boqol iyo laba milyan oo dollar inta ka dhex leh wasiirka ayaa haddaba waxaa istuudiyaha ee v o e da london ku waraystay wariyahayaga ridwaan xaaji cabdiweli
imoda waa hay-ad ama waxa weeyaan meel ay isugu kulmaan oo ay ku kulmaan dhammaan wadamada xeebaha leh iyo wadamada xeebaha runtii danaha kuleh ama badaha danahooda iska leh ayaa ku kulma oo xubno ka ah marka waxaa joogay dhammaan xubnaha imod o dhan baa runtii kasoo qeyb galay shirka marka muhiimadiis waxa weeyaan wax allaaliyo waxa badeecada adduunka u kala gudbaya waxa safar u kala soconaya meesha ugu muhiimsan ee la isticmaalaya waa badaha dunyadu isticmaalayaan sidaa daraaddeed dhaqaalo weyn ayaa dunyada dal walba kasoo galaya dekedihiisa iyo badeecadaha gudbaya ganacsiga runtii kasoo galaya dabeetana danahaas in lagu ilaashado oo dowlad waliba ay ku ilaashato qaran waliba ku ilaashado ayaa ururkan loo samaystay taasaana loo fadhiyey taasaana laga wada hadlaya shirkan soomaalida haddii aan eegno wuxuu usii leeyahay xiise gaar usii leeyahay dowladda soomaalida waayo sidii runtii dowladdiisa dhexe ee soomaaliya markii ay baabacday sagaashanaadkii dowladda soomaaliyeed weli eh, sideed iyo toban sano ayaanay bixin qaadhaankii loo baahnaa xubin walba inay bixiso sanadkiiba oo danaheedana ka hadasho eh, isla markaana ay ku difaacato runtii dhulkeeda iyo runtii badaheeda ay ku difaacato eh, runtii meeg u suuragelin markaa sideed iyo toban sano markii aanay bixin qaadhaankii xubinnimada dowladda soomaaliyeed taasi waxaa ka dhalanaya inay weydo dowladda soomaaliyeed xuquuqo badan oo ay ku leedahay ururkan xuquuqaha waxaa ka mid a masalan dee inay codeyso in la doorto inay wax doorato ayaa ka mid a muxuu yahay marka qorshihiina ma in deynta laydinka cafiyaa mise inaad iska bixisaan hore markii aan runtii ayaan u codsanay wasaarad ahaan oo qoraal aan ugu soo qoray presidentka imoda inuu laga dhaafo soomaaliya u baahantay in laga dhaafo deynta faraha badan le lagu yeeshay sideed iyo tobankaa sano marka halkanay noqotay in laga doodo anigu codsigayga waanu geynay waanu ka hadalnay laakiin dood dheer kadib sharci ahaan markii dib loo eegay xeerka imoda lacag la dhaafaa inaanay jirin ba ayaa caddaatay laakiin dooddaa kadib waxaa naloo ogolaado si fiican laysugu raacay in aanu doorkaygii xuquuqdaydii qaadano oo horta aanu codeyno maanta maanta laga bilaabo waxle horta waa codan kartaan laakiin waa ina lacagta iska bixisaan marka sidaas waxay noqonaysaa maanta waa lagu sharfay soomaalida runtii inay codeeyaan waanaanu codeynay oo doorashadanu ka qayb galnay sideed iyo toban sano ayaanay soomaaliya ka qayb galin doorasho imoda waana muhiim in doorashada imoda laga qayb galaa waayo xaquuqdaada iyo danahaaga si aada u difaacato dadka aada dooranayso iyo dowladaha la dooranayo cidda aad adigu dhistay iyo ciddaad codkaaga siisay waa cid aad runtii wax gashatay oo aad maal gashatay oo hadhow kugu difaacaysa golaha waxaan la soconnaa in muddaba dekadda soomaaliya ay maamusho shirkadda albayrak ee laga leeyahay dalka turkiga ilaa iyo hadda maxay soo kordhisay oo aad tilmaami kartaan waa si fiican horta walaal ridwaanow shirkadda turkiga albayrak la yidhahdaa hadda ko saddex iyo toban sa saddex iyo toban bilood ayay gacanta ku haysay dekadda muqdisho macnaheedu waxa weeyaan sanad baa u dhammaaday bilinoo u raacday october ama november bay ahayd bishii labiyo tobnaad ee labiyo toban sixteens marka waxaan uga jeedaa horumar runtii markaa labiyo toban bilood sida ay u yar tahay shirkadaas intays habeynayso intay meesha hagaajinaysay intay runtii wax badan hawl marka la bilaabayo ee weliba nidaam hore laga guurayo nidaam cusub loo guurayo way adag tahay laakiin waxaan tilmaami karaa laba faa'iido oo waaweyn kow su-aal baa ah albayra ka hor dekeda muqdisho gacanta ayaa ku haya dowladda soomaaliyeed ee dhexe ma ku haysa gacanta jawaabta wax weyn kuma hayn xeer jajab iyo nidaam kale oo dekedaha soomaaliyed ba iminka qaar badan jiraan ayay ku jirta midda labaadna dowladda dhexe soomaaliya wax lacaga oo kasoo galaa dekedu adeegyada ay samayso ma jirin laakiin maanta sanad kadib waxaa kow ah horta gacanta waxay ugu jirtaa dowladda dhexe soomaaliyed ugu jirta kadib cid kale maanta gacanta ugu jirto labo bil kasta marka ay dhammaato dowladda dhexe waxaa loo shubaa lacagta kasoo xaroota adeega ay dekadu samayso oo aan ku qiyaasayo inay mar walba udhexayso milyan iyo sideed boqol ilaa laba milyan inta udhexaysa lacagtaas iyo sida loo maamulayana waxay ku jirtaa contracga lagula heshiiyey shirkadda albayrak dekeda muqdisho adeega ay samayso lacagta kasoo baxda qof soomaaliya oo wasiir ilaa maareeye ilaa qofka ugu hooseeya oo gala ay gacantiisa gashaa ma jirto dhammaanteed contract waxaa ku jirta shanta bisha cusub inay ku shubaan account ku yaala ama dowladdu ku leedahay central banka oo ay maamusho wasaaradda maaliyaddu sidaa daraaddeed hadda dekadu adeega ay samayso waxa uu lafdhabar ka yahay dhaqaalaha dowladda soo gala mid kamid ah
wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee soomaaliya nuur faarax xirsi oo u warameeyey wariyaha v o eda ee magaalada london ridwaan xaaji cabdiweli dhegeystayaal waxaa naga xusuusin ah in barnaamijkaasi oo dhammaystiran aad kula socon doontaan barnaamijka martida mikrofoonka sidoo kalena isaga oo muuqaal ah aad kala socon doontaan boggeena v o a somaly com
waatay dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waa kan axmed xasan colaad oo inala socodsiiya
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta doodda ee maanta waxaan ku eegeynaa heshiis afar qodob ka kooban ayaa maalinnimadii shalay ahayd ay gaareen madaxda maamulada galmudug iyo puntland kadib shaqaaqadii ka dhacday magaalada gaalkacyo haddaba heshiiskaasi ma yahay mid si dhaba ugu hirgelaya magaalada gaalkacyo xubinta dooda ayaan ku eegeynaa waxaana igala qaybgelaya sheekh maxamuud nuur cali barre oo ah guddoomiyaha maxkamadda degmada hodan ee maamulka gobolka banaadir iyo korneel cabdiraxmaan xasan cali oo hore uga tirsanaa ciidamadii xoogga dalka soomaaliya waxaana su-aasha hore aan siiyey sheekh maxamuud nuur cali sheekh maxamuud heshiis ayaa gaalkacyo lagu gaaray afar qodob ka kooban marka heshiiskaasi ka waran ma yahay mid si dhaba loo qaatay bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin aad iyo aad waxaan u salaamayaa shacabka soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku nool gobolka mudug waxaan uga tacsiyeynahayaa dhibaatadii ku dhacday gobolka mudug ka dhacday magaalada gaalkacyo dadkii ay ku dhacday labada dhinac oo eelka ah oo qaraabada ah oo xididka ah oo xigaalada ah oo caradaas ilaahay ku wada beeray oo muddo dheer ku wada noolaa muddo dheerka ku wada noolaan kara aan dhinaca dhinaca kale la-aantiis uusan ku noolaan karin waxaan rabaa oo kale oo aan rabaa inaan xuso labadii oday oo cabdulaahi yuusuf iyo jenaraal caydiid labadoodaba allah u naxariisto oo aan ka marakacaynaa wakti adag oo xasaasiya oo dhibaata jirtay oo abaaru jirtay oo colaadu jirtay kala fogaansho badan ay jireen go-aan geesinimale inay qaateen oo dadkaas isu keeneen oo heshiis dhex dhigeen anigu sheekh maxamuud ahaan waxaan ahay qofkii koowaad oo waddada lugka soo mara oo dhinacan dhambaalkii nabadeed u soo qaaday labaatan sane ka bacdi iyo dheeraad in dagaal maanta uu ka dhaco nooc kastaa ku saabsanaaday aada iyo aad baan uga xunahay markii aan gudogado qodobada dooda waxaan is leeyahay arrintaasu aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa ra-iisul wasaaraha iyo wafuudda hawskiisaad ku jirteen aad baan ugu mahad celinaynaa waxaana is leenahay markii aan dhinacaheshiiskaasu markii aan dhinaca xun laga fiiro mas-uuliyad daradii uu ku bilowday dagaalka oo fududeed ah waa hirgelayaa sababto ay tahay dadkaanu dad colaad qabay iyo dad dhibaato qabayheshiis ku noolaayeen heshiiskaasu waa hirgelahayaa waa hirgelahayaa insha allah haye korneel cabdiraxmaan bismillaahi raxmaani raxiim dhammaan waxaan salaamayaa bahda v o a iyo sheekh maxamuud oo aan si fiican isu naqaan iyo waxaan si gaara misna uga tacsibeynayaa dadka gobolka mudug dhibaatadii dagaal ee ka dhacdo barakac iyo dhaawac iyo dhimasho dhammaan dadkaas waa u tacsibeynayaa marka aan u gudbo dooda hadda ee aan heshiiska la galay shalay ah waxaan isleeyahay anigu hadda balasheeg maahayo mar kasta heshiiska waa taageeraya nidaam ahaan iyo hadda maba diidi karo waa taageersanahay waa ayidsanahay in dadkaas dhibaatheshiis la gaaro laakiin meel baan ka musugsanahayo hadde shiikhu hadda siduu sheegay anigu qudhay maqaanti baan ka ahaa wakti adag bay cabdilaahi yuusuf iyo caydiid ku heshiiyeen gobolka mudug magaalada maanta intay leeg tahay meesheed markii loo qeybsho hadda gaalkacyo shan iyo toban markii loo qeybsho meel bay la ekeyd meeshii xuntaa intaa la ekeyd heshiiskaas waxay ku gaadhay afar iyo toban ku darsameen marka halka keliya aan ka masugsaan cabdulaahi yuusufna gobolka mudug baa gaalkacreer gaalkacyood baa caydiidna reer gaalkacyood baa cid markaas baydhabo iyo kismaayo iyo hadaala kore iyo muqdisho iyo uga timid ma aysan jirin heshiisku iyaga baa waxay go-aan ku gaareen ummadooda iyo dadkooda iyo dalkooda inay nabadgelyo u horseedaan marka waxaa laba waxyaabood aan kaga masugsanahay baa jira horta hadda heshiiska dadka dhexdhexaadka ka maamul goboleedka puntland wuuba eedeynayaa dowlada federaalk oo ra-iisul wasaaruhu hadda uu meesha joogo way eedeynayaan waxay leeyihiin dagaalwaaba dhan bay leeyihiin marka labaad oo hadda meesha aan hadda ka arko aan isleeyahay heshiiskaasi cuntaba mayo dadkii gobolka mudug oo go-aanka gaari lahaa meesha igama muuqdaan waxaa iga muuqdaa dad kale sideedana waxaaba dagaalka aan aaminsannahay inuu yahay dagaal gacan ku rumiso oo la keenay gaalkacyo magaalada gudaheeda dadka joogay waxaan isleeyahay dadkii u ahaa budiyaha ma aysan gelin in ciidanka la kala qaado in cadaalka horeeya lagu noqdo meelahoodii in dowladda federaalka haddii heshiiskuusan ka imaan meesha hadda magaalada midna wuxuu xukumaa ilaa beledweyne midna wuxuu xukumaa ilaa boosaaso haddaysan magaalada ku heshin iyagu oo is cabdikariin iyo cabdiweli aysan go-aan ka gaarin waa ka masugsanaano heshiiska
anigu waxaan akhriyey warqad uu qoray ra-iisul wasaari markuu ahaa cabdiweli cali gaas oo uu la saxiixday korneyl cali oo madaxweynaha galmudug ah warqaddaas waxaa ku qornayd ama ay u qornayd galguduud iyo mudug oo loo yaqaan maamulka galmudug haddana waxaan ka maqlahayay isagoo idaacadaha kale muxuu ahayta maamulka aqoonsan mahayo ama hor fadhiisan mahayo cabdikariin anigu waa arkay oo waa la fadhiistay oo wuxuu i yidhi aniga rag kaloo la joognay mudug kuma wadno dhibaato dhinaca puntland ah labadaas eray marka markii la arko waxay noqonaysaa laba dhinac waxbaba isla diidaneen erayadooda laakiin marka ficilka ka yimid oo ah wado soddon boqol iyo soddon mitir ah in gaalkacyo ku barakacdo intaasoo qof ku dhimato intaasoo qof ku dhaawacanto intaasoo hantiyo ku burburto
wadadu ma is leedahay way noqoto dheereedo arrintu arrin siyaasadeedoo salkay ku haysa ma leedahay waa nasiib darro baan leeyahay intaasu inay ka dhacdo iyo garasho xumo siyaasadeed labadaa nin oo degmada kuwaas ka soo wada jeeda in ay intaas horta xallin waayaan kale hadduu waddo sameey waddada laga hor istaageen uu ka istaago waddo si simia u maro haddii kanu isagu ciidanka dirayn uusan ciidan waddadaa ku xallin bayla ahayd waxaan isleeyahay marka arrinta su-aasha oo ah nabaddu ma hirgelaysaa meeshaan annagu kuma ogin colaada waase isleedahay middaan idaacadaha iyo lasu marmarinayo wararka ah dad badan oo wax magarata ah ama aan la ogeyn oo ka warqabin wixii laga soo maray gaalkacayo inay si fudud u geli karaan waxaan isleeyahay maleesiyooyinka ay sheegtaan maamuladu inay xukumaan ayse aysan xukumin horta wax walba waa ka suuroobi karaa laakiin waxaan odhan lahaa ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamka dagaalkaas mas-uuliyad buu leeyahay cid baa bilowday oo sababteeda iska leh inayan sidii dhici jirin ayan dhicine lagu xisaabtamo oo mas-uuliyad la saaro dadka qoryaha sita mas-uuliyiin baa sheeganaya inay xukumaan mas-uuliyiintaas in lagula xisaabto waa soo jeedinaya
marka heshiiska oo hadda oo maaragtay korneelku ma suugayo uu leeyahay ma far baa ku godan ma ma- ma dhab ma dhabay u hirgelaysaa isleeda heshiisku waa hirgalahayaa wuxuu ku hirgalahayaa waxaan ku yidhi colaado kama jirin dadka bulshada dhexdeeda siyaasiyiintan hadda wax yar isku haysta hadday ku heshiiyaan waa hirgalahayaa macnaha iyo dadku ma dagaashanaa leeda ma dadku ma dagaashan ninkaanu waa ra-iisul wasaarihii soomaaliya cabdiweli ninkaanuna waa wasiirkii arrimaha amniga oo soomaaliya marka soomaalida ay shala xukumeen degmadii gaalkacay oo labadooda ka soo jeedeen inay maanta dadku isku laayaan oo isku dhibaateeyaan waxaan umalaynayaa taas inay ubalajaas ka bixinayaan insha allah ayaan dib dambena u dhici doonin anigu horta sideeda waa heshiiska mugdiga aan gelinayo bala hurus kuma ahayn nabadda qofka ugu jecel baana dadkaas inay nabadoodo oo walaalo weeye waa dad wada dhashay waa dad maaragtay mas-uulka waxaan ka sheegayana waxa weeye haddii meeshii simadeedii iyo cuqaashii iyo dadkii xogagaalka ahaa siyaasiyiinta ahaa oo u dhashay gobolka meesha ka muuqanaya.
shan iyo labaatanka sano dadkii nabadaas saa kusoo waday oo magaaladaas soo dhisay wuxuu waa dhici jireen laakiinse maxay wuxuu ku dhaceen baa la dhihi jiray waana waana la dheli jiray dadkii waa joogaan kama muuqdaan labada dhanba dadkii xogayaal waxaad waddaha leedahay waxaa qodobada la gaarayna waa qodobo Isku soo jijiid waa leedahay, dowladda la tagtaa leedahay meesha.
labardooda ahabaad qoloftii ka didho dhaqada iyo xanuunka waxay iga sii daran dowladda federaalka ah labada maamul maamul baaba wuxuu ku eedeynaya inaysan dhexdhexaadba ka ahayn aniga waxay ila eg tahay heshiiskaas dadka horta sideedaba sida xabadda loo joojiyey ba- ba- ra'yigaas Ilaahay ha hurgeliyo.
ilaahay ha hurgeergelin laakiin waxaan leeyahay wuxuu ha ka yimaadeen dadka asalka u ah inay nabad ilmahooda ma gurigooda nabadgelyadooda wayna joogaan cuqaashoodii hadday dowladda iyo maamuladu ay dhaafsan yihiin ha u yeereen oo ha u dhiibeen gacanta haddii ay hadda ku jiraan dadkaasaa u ah mataqaanaa laakiin hadda sida muuqata labadii hogaamiye oo caydiid iyo iyo cabdullaahi sida ay wax ku dhiseen way mooyeen laakiin hadda labadaa nin oo la jooga maaragtay eh, madaxweyne cabdiweli caligaas iyo cabdikariin xuseen gulad ma muuqato eh, niman waalo gacan dhowra ku jira bay u egyihiin maslaxaduna aniga waxaan aaminsanahay inay isimada odayaasha dadkii waxgaradka Dadkaas laga raadiyo.
xogagaaa degan Laga raadiyo.
in xaaladda laga raadiyo sidaasaa nabadgelyada magaalada kusoo noqon kardhaa oo xaal waara lagu heli karaa sidaas waa la qabaa laakiinse ha lagu cesho dadka xaqa u leh oo gobolka degan oo dhibtu taabanayso mar walba waayahay aada mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen sheekh maxamuud nuur cali barre oo ah gudoomiyaha degmada hodan ee maamulka gobolka banaadir iyo korneyl cabdiraxmaan xasan cali oo hore uga tirsanaa ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegeystayaal waxaa idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay axmed xasan colaad oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dooda gaaban haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waa kan ridwaan xaaji cabdiweli oo soo diyaariyey iyo ibraahim xasan daandure oo la soo jeedinaya
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee arrimaha soomaaliya ay ka qoreen barnaamijkana waxaa si wada jira idinkugu soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daandurey oo ku sugan stuudiyaha v o a ee washington iyo ridwaan xaaji cabdiweli oo ku sugan stuudiyaha v o a ee london daandurayow aan ku bilaabo wargeyskaada mirar ee ka soo baxa magaalada tan london ayaa qoray in booliska dalka kenya ay baadigoob ugu jiraan nin dhalashadiisu ay tahay british oo la tuhmayo inuu xiriir la leeyahay kooxda al-shabaab ee dagaalka ka wada dalka soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha ee dalka kenya ayaa sheegay in dowladdiisu ay baadi goobayso ninkan u dhashay dalka britain ee lagu magacaabo maalik yaasiin sidoo kale waxaa wargeysku uu qoray in la shaaciyey sawirada ninkan iyo calaamadaha lagu garan karo oo ah inuu yahay nin dheer oo cad oo ku hadla lahjadda britain sida wargeesku qoray maalig yaasiin ayaa laga cabsi qabaa in uu si dhibu maalaysi ah uu ku soo galay gudaha dalka kenya iyadoo booliiskuna ay faafiyeen digniinaha la xiriira ninkaasi xagjirka ah sida wasaaradda arrimaha gudaha ee kenya ay ku sheegtay hadal qoraal ah oo la soo geliyey barta twitter-ka ee wasaaraddaasi ay leedahay booliiska waxaa intaasi ay ku dareen inay rumaysan yihiin in maalig yaasiin uu ka mid yahay dagaalyahanada ajnebiga ah ee kooxda al-shabaab xubnaha ka ah dowladda kenya ayaa taxadir dheer waxa ay ku bixisay sidii loogu hortegi lahaa weerarada argagixiso ee kooxda al-shabaab ee weerarada ka geysanaya gudaha dalkaasi kenya xilli ay ciidanka dowladda kenya iyo kuwa amisom ay ku jiraan dagaal ka dhana kooxda al-shabaab ee dalka soomaaliya wargeyska waxaa intaasi uu ku daray in bishii abriil ee sanadkan ay kooxda al-shabaab weerar xoog badan ku qaadeen jaamacadda gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya waxaana halkaasi ay ku dileen ugu yaraan boqol iyo toddobiyo afartan qof sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka waxaa isla kooxda al-shabaab weerar ay ku qaadeen suuqa westgate moll ee ku yaala magaalada nairobi halkaas oo ay ku dileen toddobiyo lixdan qof dhinaca kale wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay in nin kale oo britisha oo lagu magacaabo thomas evans la dilay bishii juun ee sanadkan kadib markii kooxda al-shabaab ay weeraro ku soo qaadeen gobolka xeebta ee laamu ee u dhow xuduudka dalka soomaaliya iyo kenya wargeeska the star ee isna ka soo baxa magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa wuxuu qoray in dowladda kenya ay ka walacsan tahay kumanaan dhallinyaro ah oo la la'yahay kuwaasi oo laga waayey xarumihii ay wax ku baranayeen iyo guryahoodii waxaana laga shakisan yahay inay u safreen dalka soomaaliya oo ay ku biireen kooxda al-shabaab halkaasna ay tababaro ku qaadanayaan horraantii bishii oktoobar waxaa magaalada nairobi lagu xiray toddoba ka mid ah ardada kenya kuwaas oo looga shakiyey inay doonayeen inay ka mid noqdaan al-shabaab islamarkaasina la siiyo casharro lagu marin habaabinayo sida ay sheegeen booliiska kahortagga argagixisada ee magaalada nairobi wargeyska waxaa kaloo intaasi uu ku daray in wiil afar iyo toban sano jir ah oo u fadhiisan lahaa imtixaanka dugsiga dhexe ee dalkaasi la waayey isaga iyo sagaal iyo toban kale waxaana ay ku dhuumaalaysanayeen dhismaha loo yaqaano kilileshwa state ee magaalada nairobi iyagoo halkaasi lagu siinaya casharo sida boolisku ay sheegeen waxaa sidoo kale gurigaasi oo ijaarkiisu uu ahaa shan iyo toddobaatan kun oo lacagta shilinka kenya bil kasta la sheegay inay bixinayeen kooxda al-shabaab boolisku waxa ay sheegeen in ay ka cabsi qabaan in kumanaan arday ah ay u safraan dalka soomaaliya oo halkaasi ay tababaro ku soo qaataan booliisku waxaa kaloo ay ka codsadeen waalidiinta inay la socdaan dhaqdhaqaaqa carruurtooda gaar ahaan xilliyada fasaxa waxaana kooxda al-shabaab ay caan ku tahay in ilmaha yaryar ay u sheegaan in aanay wax xiriira la samayn waalidiintooda xilliga ay tababarada ku jiraan waxaa kaloo wargeesku sheegay in boqolaal waalidiin ah ay soo wargeliyeen booliiska dalkaasi kenya kadib markii ay ka war heleen in carruurtoodii ay la'yihiin kuwaas oo la rumaysan yahay inay u gudbeen dhanka soomaaliya ilaha surdoonka ee dalka kenya ayaa sheegaya in kooxda al-shabaab aanay qoran oo keliya dhallinyarada ku nool magaalooyinka ay muslimiintu ay ku badan yihiin sida mandheera gaarisa nakuru kisumu busiya iyo kagamega waxaa sidoo kale kooxdani ay shaqaalaysiiyaan dhallinyarada ay u arkaan in aysan isku filayn maskax ahaan iyo kuwa la tacaalaya nolol maalmeedka ee aan haysan dhaqaale ay ku noolaan karaan zaynab xaashi oo ku nool magaalada isyalow waxa ay sheegtay in wiilkeeda ay weysay bishii may kowdeedii ee sannadkan labada kun iyo shan iyo tobanka kadibna waxa ay ka war heshay taleefon uu wiilkeeda u soo diray toddobaad kadib iyadoo ka cabsi qabta in uu doonayay in uu ku biiro kooxda al-shabaab booliska kenya ayaa wiilkaasi iyo saddex kale ku xiray xadka liboya iyagoo doonaya in ay u gudbaan gudaha dalka soomaaliya intaasna waxaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo si wada jir ah ay idinla socodsiinayeen anigoo ibraahim xasan daandurey oo ku sugan stuudiyaha v o a ee washington iyo ridwaan xaaji cabdiweli oo ku sugan stuudiyaha v o a ee london barnaamijkaasi oo uu soo diyaariyey ridwaan
ridwaan xaaji cabdiweli iyo ibraahim daandure oo nala socodsiinayay xubintii wargeysyada iyo waxyaabihii ay ka qoreen soomaaliya markana dhinacii heesaha
codkaasi caydarusalyey iyo farxiya fiska ayaan kusoo gabagabanaynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka iman salaanta af soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulanti dambe waa v o a oo idinla sidaas iyo nabad geliya
This program has come to you from the Voice of America, Washington.